in Washington, wishing you will have a very good day.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka koob iyo soddonka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax khamiis ah bisha nofembarna waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxda soomaalida ee shirka scotland oo ka hadlay doorka soomaalida ee ka hortegista wasaqowga cimilada waxaan waraysi idinkaga haynaa wasiirka qorshaynta soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan filimka xaaska qabri qodaha oo xalay lagu soo bandhigay golaha murtida iyo madadaalada ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada dowladda yemen oo la wareegay deegaanno ay horay u haysteen xuutiyiinta qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida madaxweynaha shiinaha shi jingbin ayaa khamiista maanta ah sheegay in gobolka asia bacific uusan dib ugu laaban xiisadihii xilligii dagaalkii qaboobaa isagoo hadalkana jeediyey ka hor kulan fogaan aragga oo toddobaadyada soo socda uu la yeelan doono madaxweynaha maraykanka joe biden shi ayaa fariin muuqaal ah oo u diray shirduceed ay yeesheen madaxda shirkadaha ka qaybgalaya shirka iskaashiga dhaqaale ee gobolka asia bacific ee abek loo soo gaabiyo ayna martigelisay new zealand waxa uu ku sheegay in isku dayada ku aadan in la jeexo kala duwanaansho ku salaysan fikradaha amaba unkidda isbahaysi la xidhiira loolan juqraafiyadeed ay noqon doonaan kuwa fashilma shi ayaa sidoo kale sheegay in gobolka asia bacific uusan ku noqon ama uusan noqon mid dib ugu laabta isku horimaadyadii iyo kala qaybsanaantii xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida hadalka shi ayaa si cadfarta ugu fiiqaya dadaalka maraykanka iyo xulafadiisa oo ay ku jirto kooxda ku bahowday kuwaad oo ay ku jiraan dalalka hindiya jabaan iyo australia si ay isaga kaashadaan waxa ay washington u aragto saameynta kobaca sii kordhaya ee shiinaha ee dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga qaramada midoobey ayaa arbacadii liiskeeda loo cunqabateeyey dagaalka dalka yemen ku dartay saddex sarkaal oo ka tirsan hogaanka fallaagada xoutiyiinta sida ay xaqiijiyeen ergada britain ee qaramada midoobey cunaqabatayntan ayaa ka dambeysay kadib weeraro joogto ah oo ay kooxda xuutiyiintu ku qaaday sacuudiga kuwaasi ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad rayid ah iyo sidoo kale duulaanka ay weli ku wado islamarkaana ku doonayso inay kula wareegto gobolka saliidda hodanka ku ah ee ma'rib oo ah halkii ugu dambeysay ee waqooyiga ee ku harsan gacanta ciidamada daacadda u ah dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ee yemen liiska cusub ee cunaqabataynta la saaray ayaa waxa ay kale yihiin moxamed cabdulkariim alkamari oo hogaamiya dagaalgelinta xuutiyiinta yuusuf almadani oo ah hogaamiye ciidan iyo saalex masfir saalex al shaciir oo ah kaaliyaha wasiirka difaaca oo gacan ka geysta sidii kooxdu ay ku heli lahayd hubka taasi oo ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ee bini'aadannimada cunaqabatayntan ayaa xayiri doonta dhammaan hantida raggaasi ay ku leeyihiin caalamka iyadoo sidoo kalena xanabaad dhanka socdaalka ah lagu soo rogay halka dhegaystayaal aad wararkaasi kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa si toosa magaalada washington subax wanaagsan mar kale aynu ku horeyne waxaa weli ka socda magaalada glasgow ee gobolka scotland ee dalka britain shirweynihii isbeddelka cimilada dunida oo ay ka qaybgelayaan madax kala duwan oo caalamka ka kala socota haddaba wariyaha v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa waxa uu ka waraystay shirkaasi wasiirka qorsheynta ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo hogaaminaya wafdiga soomaaliya ee shirweynahaasi ku sugan
ridwan waa mahadsan tahay waa waa su-aal wanaagsan waxyaalaha shirkan horta looga hadlayay wuxuu ahaa horta shirka guud ahaan de shir wuxuu ahaa looga hadlaya isbedelka cimilada saameynta cimiladu ay ku leeda adduunka saad la socotid beryahan xataa qaaradan aad ku nooshaen yurub daado fara badan fatahaado rabaab ciidda ka badan fara badan oo runtii aan aan hore loo saadaalin jirin roobka belda ee jiro halmar daaya marka waxyaalahaasi waxaa inagana haysta abaaraha iyo arrimahaas oo dhan marka isbedelka cimilada meel walba gaaray adduunka marka shirkan waa shirkii lix iyo labaatanaad waxaa loo yaqaano conference of parties cop baa loo yaqaan kii lix iyo labaatanaad weye kii hore sweyn baa lagu qabtay marka sanad kasta waa la qabtaa marka shirkii waa socda laba iyo toban saddex iyo toban maalmood inuu socday ahayd weli waa socdaa madax badan baa kasoo qayb gashay laba qaybood baa qaybtii hore oo talyaaniga lagu furay qaybtii dambe hadda ingiriis ka socoto marka qaybtan aan kasoo qayb galno waayahay waxyaabo waaweyn oo ilaa iyo hadda shirka la isla gaaray miyaa jira oo go-aamo ah
go-aamadii way soo bixi doonaan laakiin wada hadaladii baa socda aad baa loo wada xaajoonaya adduunka isku durofo maaha isku dan maaha qoloba meelba xooga saaraysaa waanwaantii iyo wadahadalkii waxyaala waa jiraan laisku raacay sida ay ka mid tahay matalanba in kaymaha iyo dhirtan la jaraayo iyo dhuxusha iyo waxyaalahaas oo dhan la joojiyo in dib loo beero dherihii dhereen loo sameeyo arrimahaas oo kale isku raacay si guud in enerjiga ama tamarta oo kale xooga la saaro hadda wax ka dambeyn qoraxda iyo dabaysha oo kale koronto laga dhaliyo waxyaalaha waxaa jira oo dadku janaale guud ahaan ba isku raacsan yihiin oo la isku raacay qodobadaas qodobo kale xasaasiya weli taagan baa jira maanta ugu dambeysa laga wada hadlaya waayahay wasiir marka la eego dalalka warshadaha la inta badan qiiqa ugu faraha badan iyagaa dunida kusii daaya marka ma garwaaqsan yihiin inay dhibaatooyin fara badan ku hayaan dalalka soo korayaan
horta labaa loo kala saarayaa qolana waa qoladii warshadaha samaysatay oo muddo runtii de adduunka warshadeynta waday iyo qola hadda soo kacayso oo wadamada soo koray ay ka mid yihiin qoladii markaa warshadeynta galbeedka iyo reer yurub iyo waqooyiga america iyo waddamaha soo badan yihiin dadkaas waxay leeyihiin waqiiqii laba digri buu sii socdaa aan joojino oo digri iyo bar hal digri iyo bar ha lagu hayo oo ha lagu celiyo qoladii kale waxay leeyihiin warda anagu haddaana waa bilaabanay sidee baa ku suurtagelaysa waxaa idinkaa sameeyey laba boqol oo sana qiiqan adduunka kusii daynaysaan anaguna haddaanba lasoo baxayna marka qolana waxay leedahay aan yarayno qolana waxay leedahay ma yaraan mayne waa in mag magdhowna laka siiya sababto haddaan madaxa soo qaadna haddaa len hala jooji marka madaxa laisku qortaa la iskula jiraa weli ma dhowa dhowr waxyaalahood xasaasiya taagan oo laga wada hadlaya waayahay soomaaliya markaan eegno waa maxay danta ugu jirta inay kasoo qayb gasho shirka xilligan niyo waa su-aal wanaagsan soomaaliya saad la socotid waddankeena waxyaalo fara badan oo abaaro soo noqnoqday oo abaaro waagi hore la arki jira dhowrka sanaa mar dhici jiray hadda waa adiga arka sanad walba fatahaadii iyo webiyadii iyo xataa dhulkan webiyada ahayn oo daadad la tagaan oo aada usoo farabatay baan aragnay ayaxa meelaha qaarkood wax loo saameynayaa in mataqaana arrinta cimilada isbedelka cimiladu ay saameyn ku leedahay waxyaalo fara badan colaado barakacay waxyaalo fara badan waxaa leeyahay abaarahan soo noqon waxaasoo dhan waxaa leeyahay waxa keenay isbedelka cimilada saameyn ku leeyahay marka dowladda soomaaliya maadaama arrimaha la tacaalayno oo ay wax badan runtii nolol soomaalida dhibaato ka geysteen balaan nimaano caalamkana aan la wadaagno xaaladeeda sidii aan bal dadka adduunkaas cimilada ka cabanaya aan aan qayb uga noqon lahayn xalkii wax ka raa uga raadin lahayn talooyin ugu beerin lahayn khibradeeda iyo dhibaatadan siaan ugu dhacday san la tacaalayna adduunka aan usoo bandhigi lahayn una heli lahayn taageero caalamiya siaan ugu adkaysan ama uga hortagno masiibooyinka dhacaya qaarkood waayahay ugu dambeyn ugu dambeyn soomaaliya marka la eego maxaa idinka qorshaysan marka laga hadlayo dhibaatooyinka hadda taagan dhinaca xaalufinta iyo runtii waxyaabo fara badan oo qayb ka ah isbedelka cimilada gaar ahaan soomaaliya horta waa sax isbed arrimaha xaalufinta oo kale waad ogtahay dhuxusha waa tii waddanka la joojiyey waana securityka golaha ammaanka iyo meel walbana waa laga joojiyey marka horta waxaanu u sheegna caalamka inay naga go-an tahay inaan dib dhereenu bilowno dirti dib loo beero in waxyaalahan tabarta lagdhuxulahan la shidayo energygii ama tamartii ama waxyaala wax lagu karsanaya laftigooda inaan balsi kale u farsoono qoraxdii aan isticmaalo arrimahaasaan xooga saaraynay sidoo kale ugu yaraan bal maadaama aynu ku noolnahay waddankeenu sanadkiis sanadkao dhan aan helayno qorax bal sidaan uga faaidaysana qoraxda dabayshaas oo koronto maadaama waddanka inta badan dad koronto haysan koronto looga dhalina ama tan hadda jirta loo yarana qiimaheed arrimahaasaan ka wada xaajoonaynay kala hadlaynay oan soo bandhignay dad fara badan oo isla qaadanay adduunka maanta waxaa loo sameeyey siyaabo kala duwan oo wax lagu gaarsiinaya dadka annagoo kale ah xaaladdeedo kale ku jira wax loo gaarsiin karo markay noqoto ama technolojiyadii lala wadaagi karo ama waxyaalahan lacagahan iyo dhaqaalahan loogu talagalay in magdhow loo siiyo ama lagu kabo dadka ay saameynta kasoo gaarto isbeddelka cimilada oo iyagu aan sabab ahayn oo qiiq badan iyo waxba lahayn taa laftigaasaan uga faaiisan lahayn maadaama nahay dadka ama la odhan karo waa safka ugu horreeya aan kaga jirno dadka isbeddelka cimilada saameynta ugu weyn ay ku sameeyeen arrimahaasaan u nimi si xoogan baan uga soo qayb gallay waa ka qayb qaadanay shirarka inta badan meelaha ka dhacayaan dad khubura oo aqoon leh soomaaliyan wada soconay nala socday oo runtii farsamo yaqaana oo shirarka ka qaybgalaya doodaha ka qaybgalaya afkaarta ugu cadcado ugu wanaagsan meelaha qaarkood kasoo jeedinaya si xooganna runtii waddanka u matalaya oo muuqata ayaanu ku nimi waxaan rajeynaya insha allah in wax badan ka baranay sanadka dambe sanaha soo socdaan haddii alla idmo cidda joogta ama haddii aan soo gaarnaba insha allah waa sii xoojin doona waan ka qaybgeli doona haddii alla kaasina wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga soomaaliya jamaal maxamed xasan oo isagoo galaasgow ku sugan qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli waxaa xalay magaalada muqdisho gaar ahaana golaha murtida iyo madadaalada lagu daawaday filimkii soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool kuna guulaystay abaalmarinada ee xaaskii xabaalqodaha dad badan oo ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa aad ula dhacay filimkan waxaana ka mid ah dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya filimkan ayaa noqday kee labaad oo muddo soddon sano kadib laga shido gudaha tiyaatarka qaranka ee soomaaliya dadka daawaday filimkan xaaskii xabaalqodaha ee xalay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow warbixintan ayuuna ka soo diray muqdisho
dhammaan ilayskii ayaa la damiyey dadka oo dhammi waxay indhaha ku hayaan shaashad weyn oo horteenna taalla waxaa la shiday filimka aadka dunida looga hadal hayo ee xaaskii xabaalqodaha halkan waa golaha murtida iyo madadaalada ee national tiyaatar muqdisho qof kasta oo halkan fadhiya waxaa laabtiisa ku jira laba dareen oo dhammaantood farxad gelinaya mar waa inuu ku sugan yahay xaruntan oo dib uga soo kabatay dhibaatadii ka soo gaartay colaadihii sukeeye ee uu dalku soo maray mar kalena waa daawashada filimkan abaalmarinada kala duwan ku guulaystay oo ay dhallinyaro soomaaliyeed sameeyeen sidoo kalena ay jilayaan daqiiqad walba dareenka qof walba oo daawado ah wuu isbeddelayaa sheekada filimka ayaa ku saabsan nolosha qoys faqiir ah oo ka kooban saddex qof lamaane iyo wiil yar oo ay dhaleen aad ayay nolosha ugu adag tahay waxa sidoo kale xiisaha u sii samaynaya ayaa ah qisada dhadhanka leh ee jacayl ee uu filimku warinayo haanaa axmed waxa ay ka mid tahay dadka filimkan daawaday soddon sano ka hor ayaa ugu dambaysay in golaha murtida iyo madadaalada ay wakhti ku qaadato waxa ay ka mid tahay qurba joogta dhowaan uu dib ugu soo laabtay muqdisho
runtii horta waxaa caawa dareemay dalkayga inuu nool yahay dhalinta inuu inooshahay inaan dadka holwoodkii filimaantii dhiga hadday carab noqoto hadday afrika noqoto in yani soomaaliya sidii shalay ugu jirto number one aan ka soo galnay dad soddon sano burburay oo haddana filimkaa samaynaya ee iskuma dhowo runtii waxaan dhihi lahaa inta soddonka burburay dhalintii dhalatay maskax bay la yimaadeen runtii qurux badan way ifraxad gelisay filankan holwoodka marka laga sameyn runtii bilinis baa gala lacaga ah inay isciqaamaan dhallinyaradii filinkaas sameeyaan runtii waa wax aan islahaa caawa dalka ma joogto dalka uma eko dhalinta uma eko laakiin waxaan joogaa dal soomaaliyeed tiyaatarkii qaran oo igu dambaysan oo da'yar caawa aan dhex fadhiyo maba garan karo sidaan nahay runtii waxaan leeyahay inoo badiya filinkana waxaan rabaa inaan dhammaysto ilaa iyo baarti intuu noqon doono aan ka sargaaro filim wuxuu ahaa runtii aan mooralkaygii uu nolosha maanta la jelayo waa ma jirto dhalinyaro badan oo ku barbaartay dalka intii ay socdeen colaadihii soomaaliya dhegtana ka maqli jiray riwaayadihii iyo aflaantii lagu soo bandhigi jiray golaha murtida iyo madadaalada ee muqdisho ayaa nasiib u yeeshay in filimkii xaaskii xabaalqodaha ay ku daawadaan axmed jeyte oo ka mid a da'yartaas uu wakhtigu ku simay ayaa ku tilmaamay taariikh xaggiisa uga dhigan mid la maylaawaan ah
caawa horta markii ugu horreysa waxay ahayd markii ugu horreysan ka qaybgalaayo shaleemo oo life ah ciyaal xaafada markaan waxaan daawan jiray filimada oo la soo duubay laakiin caawa filimkan xaaska xabaal qodaha oo afkeena hooyana ku baxaayey dhaqan ahaanna waxa aada xiriir noolo leh ka hadlaayay oo ay ka mid tahay oo dhimrinta xaaska iyo faamiliga isku tiirsanaantiisa iyo dhaqan guud oo soomaali ahaan naga dhex jira ay ahayd waxay ii ahayd dareen gooni ah iyo farxad gooni ah iyo taariikh shakhsiyadeed oo i gooni ah
nolol adag qoys faqiir ah mid ka mida lamaanaha oo bukaan ah iyo garab lagu baxsado oo aan muuqan waa waxa sheekadu ay ku saabsan tahay waana waxa dareenka daawadayaasha hadba dhan u rogayay
runtii intaan filimka daawanayay labo ilaa saddex mar oo filimka waxyaabo dareen toosa ii taabanaya leh baan ka arkay mid waxay ahayd mar wiilku uu aadayey magaalada uu shaqo u aaday oo uu reerka ka tegay kadibna walaalkiisa ka weyn oo uu cidda uga tegay uu hantidiisoo dhan u diidaayo hantidaasna waxaa dhib badan ugu qabay xaaskiisa oo caafimaadkeeda oo ku xirnaa inay lacag hesho marka labaad waxay ahayd wiilka yara oo uu dhalay jilaaga filimka sida uu ugu dadaalayo hooyadiis oo uu mataqaanaa caseeye inta uu noqdo iyo b l inta uu noqdo uu wax walba oo imaamadu hooyada u baahan tahay uu garabkeeda u yahay
waxaan dareemay caruurtaas yareerka ah aabahoodna cina lagu haysto lagu jirdilaayo hooyadan takhtarka ay taallo waxa islaatr haddii ilmaha hooyada halkaa ku dhimato filkaba isaga baxa oo ma sii fiirsan karo runtii ma sii wadi karo ilmihii waxay noqdaan inay rajo noqdaan iyagoon inay dhaqaale helin gabadha markii kale ay dhahaysa aabbaha la hadal aabbahay taleefon ma haysto yiri waa runtii miyiguu joogaa miyi taleefon lagama isticmaalo from waxaa laga hadlaya oldi
soddon sano kadib waa markii labaad ee golaha murtida iyo madadaalada sanadkan oo keliya lagu soo bandhigo aflaan soomaaliyeed waxayse dad badan u arkaan bilowga damalkii hal abuurka oo har iyo hoobaan la yimid cabdicasiis barrow v o a muqdisho
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad la soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington ciidamada dowladda yemen ayaa la wareegay deegaano horey ay u haysteen maleeshiyada xootiyiinta kadib markii labada dhex uu dhex maray dagaa labada dhinac uu dhex maray dagaal culus oo sababay geeri iyo dhaawac fara badan wariyaha v o a ee qaahira xuseen cismaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray
ciidamada dalka yemen ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen dhowr goobood oo ay maleeshiyada xuutiyiinta ay ku sugnaayeen oo ku yaala jiida hore ee koonfurta gobolka mahrib ee waqooyiga bari ee dalkaasi xarunta warbaahinta ee ciidamada yemen ayaa xaqiijisay dagaalo culus oo aan kala joogsi lahayn in ay qaadeen ciidamada milatariga dalkaasi oo ay taageerayaan kooxaha waxaiska cabinta shacabka si ay uga adkaadaan maleeshiyada xuutiyiinta shiicada ee ku sugan furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka maariba ciidamada milatariga ayaa dagaalo gaadmo ah oo ay ku qaadeen kooxda xuutiyiinta oo ka dhacay koonfurta maariba ayaa sababay geerida in ka badan toddoba iyo toban xubnood oo ka tirsan xuutiyiinta islamarkaasina ay ka furteen hub fudud iyo midka dhexe ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay ciidamada dalkaasi yemen xarunta warbaahinta milatariga yemen ayaa sidoo kale xaqiijisay in ciidamada isbahaysiga sunniga ee taageera dowladda yemen in ay duqeymo dhowr ah oo cirka ahi in ay la beegsadeen goobo hub u yiilay maleeshiyada xoutiyiinta deegaano kala duwan oo ku yaala koonfurta macriba laguna burburiyey taangiyo iyo gaari b m a xarunta warbaahinta ciidamada dalkaasi ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo ka tarjumaya dagaalada ay ciidanka qaranka dalkaasi iyo kooxaha wax iska caabinta ay ku qabsadeen deegaano ka tirsan jiidda hore ee koonfurta gobolka maariba dhinaca galbeedka ee gobolka maariba xarunta warbaahinta ee ciidamada yemen ayaa sheegtay in ciidamada iyo kooxaha wax iska cabinta shacabka in ay jebiyeen weerarada maleeshiyaadka xuutiyiinta ay soo qaadeen kuwaasoo sababay dhaawac iyo geeri tiro badan oo soo gaaray dagaalyahanada shiicada laakiin dhinaca kale warbaahinta taageersan xuutiyiinta dalka yemen ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro gaadmo ah oo kaga yimid ciidamada dowladda yemen iyo waxa ay ugu yeereen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalkaasi saraakiisha xuutiyiinta ayaa sheegay in khasaaro ba-an ay gaarsiiyeen ciidamada weerarada kusoo qaaday qaybo ka mid ah gobolka maariba arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay dowladaha xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si adag u sheegeen baahida loo qabo xasiloonida dalka yemen oo ay ku jirto in si deg deg ah loo joojiyo xiisada ka alowsan gobolka maariba dowladaha shanta ahi ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada yemen inay galaan wadahadal dhab ah oo lagu gaarayo xal siyaasadeed oo dhammaystiran si loo soo afjaro qalalaasaha yemen loona yareeyo dhibaatada bini-aadamnimo ee dadka reer yemen madaxda diblomaasiyiinta shanta dal ee ku sugan dalka yemen ee kala ah shiinaha faransiiska ruushka boqortooyada ingiriiska iyo maraykanka oo kulan ay la yeesheen safiirka sacuudiga ee yemen maxamed al jaabiri ayaa sidoo kale cambaareeyey weerarada xuutiyiinta ay ka geysteen xuduudda boqortooyada sacuudi arabiya safaaradda maraykanka ee yemen ayaa barteeda twitter-ka ku sheegtay in kulanka looga hadlay taageerada dadaalada uu hadda wado ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo sidii loo heli lahaa xal siyaasadeed oo ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay iyo taageerada dowladda sharciga ah ee dalkaasi yemen dalka yemen ayaa la daalaadhacaya dagaalo sukeeyo iyo xaalado bini-aadanimo oo ka dhashay qalalaasaha dhinacyada amniga iyo siyaasadda ee ka alowsan dalkaasi tan iyo markii gudaha ay u galeen ciidamada dowladaha sunniga oo ay horkacayso boqortooyada sacuudi arabiya sannaddii labadakunshanyotobankii oo taageeraya dowladda taagta daran ee dalkaasi yemen xuseen saxnuuni v o a qahira
soomaalida degan magaalada melbourne oo shaqooyinku intoodii badan ka fadhiyeen muddadii magaaladaasi ay ku jirtay xaaladaha adag ama xayiraadaha adag ayaa hadda dib u shaqo tegay wariyaha v o a ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay siciid cabdiraxmaan shiinle oo ka mid ah aqoonyahanada degan magaalada melbourne
siciid waxaan la soconaa in shaqooyinkii ay dib u soo laabteen maxaa ka mid a marka shaqooyinka ee soomaalidu markii hore ka xayirnaa ee hadda ay si caadiha uga shaqaystaan waa soo noqdeen ganacsigii noloshii caadi usoo noqotay dadku waxay dareemayaan maaragtay freedom ah oo lockdownkii iyo qalbijabkii waa ka baxeen marka ganacsigii warshadihii transportigii arrimahaas oo dhan waxay noqdeen sidoodiiba hadda waa ku socdaan siciidow dhanka gaadiidka haddii aan wax kaa weydiiyo soomaalidu tagsiya ayay wadaan uberkay wadaan elaboorkiina waa tuu xirnaa oo la fadhiyey si slowly hadda usoo noqonayaan elaboorkii waa soo noqday dad badan baa hadda ganacsi aadaya interstate steedyada wadanka australia waa kala xirnaayeen dabadii waa laga imaanayaa dhaqdhaqaaqi aada u fiican yahay xagga transportiga dhinaca kale elaboorkii maahe warshadaha iyo ganacsi industriyaalkii kale o dhan ba ayaa xariibnaa intii covidka jiray dadkii shaqalaaan baa ku dhacday dadkii shaqooyinkii baa loo yeeray hadda shaqooyinkii boomin bay noqdeen oo ninkii shaqada bada ama shaqa raadsada si deg deg u wada baahi weyn bay u qabaan haddii maqaayadaha noqoto hadday noqoto warshadaha hadday noqoto kambaniyada oo shaqaalahooda waagi hore dhimay wax walbaba dib bay usoo noqonayaan waxaana la filayaa boqolkiiba hadda shan iyo labaatan baa xafiisyada dib ugu noqday waxaa ilaa bisha february waxaa la filayaa inayba boqolkiiba intii ay ahaan jirtay ahaato waa tahay waxaan la soconaa marka in soomaali badan ay ku shaqo waayeen kolkii hore covidka uu dhacay sidaa haddaba sheegtay in shaqooyinkii ay soo noqdeen jaaliyadda soomaalida gaar ahaan maxay arrintan uga dhigan tahay
aad bay u faraxsan yihiin dhalinyaro badan hadda timid anka horey shaqa ka heleen waa arrin aad ay ugu faraxsan yihiin dadka hididyo horlaa gashay shaqadana hadda meel walbaba haddaad shaqo ka dambatid inteeda badan waa helaysaa kuwii hadda furmay waana waxaa la rajeynayaa bilaha soo socda inay kasii bataan oo maalin maalin ka dambeysa ganacsiga iyo shaqadaba ay maarata aada wadanka noqonayo sidii caadiga ahayd malban iyo australia guud ahaanba waxay ku socdaa noloshii awal ahayd ee ganacsiga iyo wax walba ay boomanka ahayd waayahay siciidow dadku ma ilaabeen cudurkii covid sagaal iyo toban ka taxadirkiisa waayo waxaad moodaa in idaacadihii xataa ay joojiyeen inay sheegaan maalintii inta uu soo rito magaalada melbourne waxay ahayd magaaladii ugu xayiraada adkeed ee adduunyada ee soo marta intii covidka uu dhacay waa dadku waxay qabaan aad bay kalsooni badan bay qabaan maadaama ay dadka boqol kiiba siddeetan iyo ka badan dhawaana ay noqon doonto boqol kiiba sagaashan inta istilaashay oo talaalka qaatay oo weliba labada talaal qaatay boqol kiiba sideetan iyo hadda iyo xoogaa weeye dhawaan iyo boqol kiiba sagaashan bay noqonayaan kalsooni badan bay qabaan waxaa kaloo jira qofka markuu gelayo shoppingka dukaamada meelaha waaweyn ganacsiga wuxuu ku gelayaa victoria check in oo new south wales check in whatever ay tahayba dadku waxay qabaan qof aan aan covid vaccinationkiisa complete ahayn in meelaha laiskugu imaanayo o imaanayn transportigana sidoo kale ninka wadaha gaariga wada transportiga sida tagaasiyada ubarka ayagana sidoo kale waa inay fully vaccinated ahaadaan dadkay gurayaanna kambaniyada ama ubar ahaada ama didi ahaada ayagana waxay ku maaragtay aad bay u controlayaan dadku waa inay dad talaalan yihiin dadka dhaqaaq sameynaya marka dad kalsooni badan bay qabaan xoogaa walaacii iyo kala shagigii maaragtay kala qabeen dadku xoogaa waxaa mooda inay kalsoonidii soo noqonayso aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa siciid cabdiraxmaan shiinle oo ka tirsan aqoon-yahanada jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan magaalada melbourne aniguna waa ibraahim cumar baafe oo warbixintan v o a uga soo tabinaya magaalada melbourne ee dalka australia mahadsanid ibraahim markanna waxaan dhegeystayaal idiin soo qabanaynaa codka fanaanka xuseen shire ciyaar jecel
siriqda ka baxbaanisiri mabasiimaysaa la yidhi ku sayri badaanisiro sidaa maaha la yidhi jacaylka ka sikaanisiri ma soconaysaa la yidhi siriqda ka baxbaanisiri mabasiimaysaa la yidhi ku sayri badaanisiro sidaa maaha la yidhi seeseji ayaani siri sarigaa laygu yidhi
guud ahaan idaacaddeenii saaka iyo caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington dc idaacadda v o a dhegeystayaal waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo sanqarta maqlay baa la yidhi sintoog lugaxbaanisiri sirtaa gartay baa la yidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayaye sax iyo qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya sole qasliman qaali noqo oo sidii hore ilahow sole qasliman qaali noqo oo sidii hore ilahow asami ruuxii tugsada